barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo weliba caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa bisha mey waa sagaal sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jirada kala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anoa ismaaciil xuseen farja
qodobada dhegaystayaal idaacadda iyada duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaar ka mida dhallinyarada ku nool gobolka sool oo baraha bulshada isku abaabulay ayaa kaalin ka geystay gurmadka dadka ay abaaraha iyo weliba cudurradu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada buuhoodle iyo weliba hareeraheeda waxaanu ku soo aragnay magaalada buuhoodle xaalad aad u daran oo isugu jirtaa xanuun iyo abaaro dhimashadu markii aan waraysanay madaxii cusbitaalka meeshaa joogay wuxuu nagu qiyaasay lixdan qof inay tahay agagaarka buuhoodlena wuxuu nagu tilmaamay inta udhexaysa lixdan qof wuxuu noo sheegay oo kale dadkaasu boqolkiiba sagaashan iyo shan markii cusbitaalka soo gaadhay inay badbaadaan oo gacanta lagu qabto laakiin dadka dhimanaya yihiin dadka xaafadaha lagu haysto ama tuulooyinka magaalada udhow waxaad kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro magaalada muqdisho iska abaabulay oo badi gobollada kale gaadhsiinaya kaalmo ay iska ururiyeen magaalada muqdisho aan ka bilaabno marka hore waxaa noo xigay steefken wuxuu ahaa magaalada baydhabo oo aan aad ugu daahnay ilaa waxaan tagnay laba degmaan ka wadaa awdiinle iyo goofguduud waxaa ka mid ahaa inaan biyodhaamin ka sameynay daaweyn waan geynay sidoo kale xamar waxaan ka ranay dhar gaaray ilaa kun qoys oo juuni ahaa oo jawaanadan waaweyn darka hudhiga lagu qaadaha
sidoo kale dhegaystayaal barnaamijkaygan duhurnimo dhallinyarada maanta waxaan ka maqnaan doonin kaalmihii heesaha ma adkaysiba qofaan looga dhigay ilintiyo boqdiyo ololaha jacay
wwww goordhow ayaad heestaasi ka bogan doontaan iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
kuuriyada koonfureed ayaa maanta qabanaysa doorasho gaar ah oo ay ku dooranayaan madaxweyne cusub kadib markii ay maamuska xayuubiyiin ee ku sameeyeen madaxweynihii hore dalkaasi barak guinyen dareeritaanka doorashadan ayaa noqonaysay mid taariikhiya iyada oo daba socota xilli lagu jiro jahawareer siyaasadeed oo la xidhiidha eedihii malaayiinta dollar ahayd ee xukunka looga turay madaxweynahaasi taasi oo keentay toddobaadyo ay dadweynuhu sameeyaan isu soo baxyo islamarkaana ay ku qasbaan golaha guud ee dalkaasi inay xukunka ka turaan madaxweynahaasi hore ee waddankaasi xukumaysay islamarkaana ay ku baaqaan doorasho cusub guddida doorashada ee dalkaasi ayaa saadaalinaya in dadka uu soo dareeri doono doorashadan inay ka codeeyaan ay isu diiwaangeliyeen islamarkaana ay noqon doonaan koob iyo soddon milyan oo reer kuuriya kuwaasi oo noqonaya boqolkiiba siddeetan taasi oo noqonaysa tii ugu sarraysay tan iyo doorashadii lagu doortay madaxweynihii dalkaasi kim dawe jung sannadkii kun sagaal boqol toddobiyo sagaashankii taasoo boqolkiiba siddeetan dhibic toddoba ay ka codeeyeen doorashadaasi
ku-siimihii hore ee xeer ilaaliyaha guud ee dalkan maraykanka sally yates ayaa shalay sheegtay inay aqalka cad uga digtay isla maalmihii ugu horreeyey ee uu xukunka la wareegay madaxweyne trump in la taliyihii hore ee amniga qaranka ee uu magacaabay madaxweyne trump michael flin in ruushka uu xogaha uu ka hayo uu isticmaalo sally yates ayaa u sheegtay guddi ka tirsan golaha senatka inay aqalka cad uga digtay laba toddobaad ka hor intii aanu eryin madaxweyne trump la taliyihiisaas hore kadib markii uu been ka sheegay xidhiidh uu la sameeyey danjiraha ruushka u jooga dalkan maraykanka
duhur wacaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba waxaad degaysanaysaan idaacaddayada duhurnimo idinka imanaysa v o a washington haatanna magaalada laascaanood qaar ka mida dhallinyarada ku nool gobolka sool ayaa ay soo abaabulay baraha bulshada waxaanay qaadhaan u ururiyeen dadka abaaraha iyo weliba cudurrada ay saameeyeen ee ku nool gobolka sool iyo weliba buuhoodle waxaanay dhallinyaradaasi ka warbixiyeen deegaanadii ay soo mareen iyo weliba xaaladaha ay ku soo arkeen haddaba waryahayaga cabdikariin olol ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada naasaanood dhallinyarada gobolka suul ayaa waxay bilaabeen inay u gurmadaan ah, dadka ay xanuunadu ay ku heleeleen goobo ka mida gobolka suul oo ay ka midka tahay deegaanka goljannoow iyo magaalada buuhoodle magacaygu waa cabdi habe maxamuud ka mid a midooda dhallinyarada gobolka sool Een, waxaanu kusoo aragnay magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn xaalad aada u daran oo isugu jirta xanuun iyo abaaro Een, waxyaalihii ugu faraha badnaa ama iishiigu meesha ugu adkaa wuxuu ahaa in ay ka jirtay xanuun loo- lagu magacaabo shumbiyoodka aanu soo aragnay dad tiradoodu koru gaariso ama koru dhaafso saddex boqol iyo wax ka badan oo u jiifa xanuunkaas Een, xaaladaha markaa nooga muuqdo dadkaas waxay ahayn dad malnutrition ah oo aan wax nafaqa lahayn dhimashadu markii aan wareysanay een, madaxii cusbitaalka meeshaa joogay wuxuu nagu qiyaasay lixdan qof inay tahay meelo ka shayso etoobiya oo meel hegaa layidhahda soddonba nagu tilmaamay agagaarka buuhoodlena wuxuu nagu tilmaamay inta udhexaysa een, lixdan qof wuxuu noo sheegay oo kale dadkaasu boqolkiiba sagaashan iyo shan markii cusbitaalka soo gaadhay inay badbaadaan oo gacanta lagu qabto laakiin dadka dhiman ay yihiin dadka xaafadaha lagu haysto ama tuulooyinka magaalada u dhow Een, ka urur ahaan adinku buuhoodle markaad gaadheen marka laga yimaado een, waxyaabahaad soo aragteen marka idinku maxaad u fidisaan marka ugu horreysay waxaanu geynay een, dawo iyo biyo iyo dad health professional ah oo caafimaad ah shaqadiina qabtay een, aanu ku rejinay cusbitaalka Een, fiiska labaabtan hadda bilaabana oo caawa aan u bixi doonaa magaalada buuhoodle waxaanu qaadnay een, lixdan xabo oo furshaana lixdan gogol ah iyo li- iyo afartan kartoon oo biyaa iyo dad dhallinyaro aan u- u- ugu talagalay inay ka shaqeeyaan ololahan dhaqaalaha aad ugu ururinaysaan qaabkaba idin soo galaa idinka ka dhallinyarahan maadaama dhallinyaro tihiin shaqooyin badanna aydan haynin oo dad walaalo ah oo adduunka meel kastaba ka jooga cid kastaba ha noqdeene een, oo u badan dhallinyarta gobolka sool ee daafaha adduunka kala joogta lacagta hal doolar iyo toban doolar iyo boqol doolar iyo laba boqol doolar inta udhexaysa noo soo gashay waxaan ugu talagalinay sida walaalaha muslimiinta noo soo gaarsiiyeen siday ugu talagaleen annaguna u bixinaan wax ka dhaqaalaha ood i sheegteen dhallinyaradu ay idinku deeqaan waxaa la sheegayaa in dhallinyaradu ay ololo badan ka wado baraha bulshada oo kale facebook iyo whatsappka la isugu yimaado oo aad xidhiidho badan ku samaysaan oo halka aad ka ururisaan dadkan aad ugu soo gudbisaan xogtaad haysaan bal ka war waxaanu soo dhignay barta internetka facebooka iyo whatsappka waxaana la soo xidhiidhay dadkii wada daawaday waxaanu ku helnay dhaqaalaha in aanu maqaalka noocaasa intaanu diyaarnay aanu barta internetka kusoo bablish garaynay kadibna dadka waxaanu ku helnay sida noocaasa taasay nagula soo xidhiidheen welina waanu wadnaa wuuna ku jiraa weli dadkiina weli way wadaan deeq ururintii markay maqaalka akhristaan marka deeqda laga yimaado een dhaqaalana uu idinsoo gaadho ka waran hanaanka xisaab celintaad hadhow dadka ugu soo bandhigaysaan oo kale Een, ilaahay horta khayr ha ku siiyo waa su-aal wanaagsan Een, kulwa ribood baa lasaga baahanya ama feedback baa lasaga baahanya haddii wax lagu soo gaartay wixii sidaa ka tiri Een, markii aanu alaabtana soo gaadhay horta qofka noo soo dira hadduu xawaarad noo soo dhigo intaan u sawirin rashiidkaan kusoo qaadnaan u dirna marka aanu alaabta qaybinana ee wixii aan meeshii gaadhsiino ribood baan ka samaynaa sawiraan ka qaadnaa hawshii oo aanu dhexda kaga jirnaan sawirnaa kadib barta internetka aan ugu dirna kii kale aan bref aan ku gaarsiin karnana waan u dirna whatsappka waan ugu dirnaa barta facebookna soo dirna marka dadka waxaan tusnaa markaas si guud in aan wixii qaybinay weliba waxa aanu marka hore ku ku- een, ku cilaamin inaan ku qaybinano inaan waxba ka bedelin tusaale haddaan idhahna biyaanu qaybinaa biyihii baanu qaybinaa kadibna barta facebookan soo dhignaa ama whatsappkan soo dhignaa anagoo dadka tusana ayagana halkaasa nagala socdaan oo weli maan arag qof nagu yidhahda war wixii aan idiin dhiibay waxbaad ka bedesheen bal iga waran idinkuna gobolka sool baad qaybo ka mid ah ka shaqaynaysaan bal ka war
Eh, bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa anwar maxamuud xaaji khaliif een, midowda dhallinyarada ee gobolka sool ee gurmadka Een, waxaanu bilownay een, arrinkan muddo hadda laga joogo laba bilood Een, waxaanu ka bilownay gobolka sool markii koowaad Een, annagoo aragnay xaaladda abaarta ee ka jirta gobolka Een, waxaanu isu keennay dhallinyaradan si aan u mideyno cududooda iyo maaragtay ee, maskaxdooda Een, waxaanu samaynay inaan magaalada laasacaanood ololo ka qaadnay gudaheeda aanu ku aruurinayno raashin iyo cunto kale kala duwan iyo dhar intaas kabacdi een, waxaan research ku samaynay goobaha ay ugu daran tahay inay maaragtay abaartu ay aadka u taabatay ee dhulka fogfog ama dhulka maaragtay reemiyiga ah Een, sidaa awgeed een, ilaa iyo toban meelood oo gobolka sool ka mid ah ayaa waxaanu gaadhsiinay deeq raashin ah Een, fayskii koowaad een, toddoba boqol qoys oo kala degan deegaanka canjiid iyo gaalkudhel ayaanu gaadhsiinay Een, deeq isugu jirta raashin bacaha ay roobka ka geli doonaan haddii ilaahayd moo roob allah ina siiyo subxaana wa tacaala Een, dhar timir saliid
aad buu mahadsanyiin wariyaha v o a cabdikariin olol oo qaar ka mid a dhallinyaradaasi la kulmay haatanna dhinaca kalena dhallinyaro ku sugan magaalada muqdisho oo si iskood ah isku abaabulay ayaa isu keenay dhaqaale ay badhkii iyagu bixiyeen qayb kalena ay ka soo qaadeen dadka maalqabeenka ah ee sadaqada la baxa waxayna ku iibiyeen dhar iyo raashin waxaanay geeyeen meelo badan oo ka mid ah soomaaliya oo ay abaar iyo xanuuno ka dhaceen haddaba wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabduleh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho Een, horta anaga meelahan gaarnay een, kadareer bulsho ahaan waxaa ugu horeeyey een, magaalada muqdisho aan ka bilaabno marka hore Een, waxaa noo xigay steebkeena xigay wuxuu ahaa magaalada baydhabo oo aan aad ugu daahnay ilaa waxaan tagnay laba gobol oo ay ka mid yihiin awdiinle iyo eh, cafwan laba degmaan ka wadaa awdiinle iyo goofguduud Een, halkaas oo tiimkeena uu tagay oo ilaa axaddii ma ay gaartay in een, maxaa la dhahay een, aan qabanay barnaamijyo loogu riyaaqay oo dadka aad ugu indhaqowsadeen waxaa ka mid ahaa inaan biyo dhaamin ka sameynay een, daawooyin waan geynay sidoo kale xamar waxaan ka ranay dhar gaaray ilaa kun qoys oo saddex iyo- eh, saddex iyo labaatan juuni ahaa oo jawaanadan waaweyn ee dharka huudhiyada lagu qaadahaa Een, alxamdulilah rabbil caalamiin taas waa ilaahay mahadiis markii laga soo tagay kadee bulsho ahaan waxaa aada noogu saaciday dad muxsiniin ah oo mar walba waxaan yacni bixinaynay ama waxyaabahan qabanayna idilkood yacni nagu garab taagna mar walba marka eh, waxaa noo xigay arrimaheeni labaad oo noo xigay wuxuu ahaa inaan u boqoolno dhankaas iyo shabeellada dhexe gaar ahaan cadalle Een, oo ayadana ay noo baxeen tiim gaaraya ilaa een, ilaa lix qofood oo ay ka mid yihiin een, haddii aan magacaabo een, khadar biciid iyo iyo iyo awgadiid marka alxamdulilah ilahay mahadiis waxaa noo suurta gashay inaan wax badan een, waxaa waaye aan baahi tirno kolleyba waxaa dadka ilahay baa- maxaa ka samaynayseen cadale Een, cadalle waxaan ka sameynaynay kow een, biyo dhaamin waan ka sameynay Een, teeda labaad waxaan sameynay yani waxaa dhacday in waktiga oo gabaabsi awgeed ahaa inaan sameynay maxaa la dhahay een, een, lacag qaybin oo dadka inaan siinay een, cash maadaama meesha waxaa ka jirtay dagaal dagaal beeleedyo oo laba wada dhalatay ilma adeeraha ay meesha isku haysteen oo weliba aad markaas maalmaha tegeynay dhacdadu aad u taagneyd marka waxaa suurtageli weysay in raashin la qaybiyo laakiin waxaan sameynay saliid oo kale waa bixinay bur oo kale waa bixinay saliid laakiin oo yar laakiin waxa ugu badnaa aan bixin waxay ahaayeen kaashay ahaayeen iyo biyahaas oo xigay Eh, puntland baad tagteen iyana xaggee ka tagteen Een, waxaan ka tagnay dhanka waa xuduudda puntland iyo somalilan ayaa qaybisay ahayd ilaa waxaan tagnay laascaanood meel la yidhaahdo iyo banaankeeda oo ayada ay- ayada waxay u yaqaaniin waa duurka magaalada Een, alxamdulilah xaggan waxaan ugu soo dhaweeyey culimo ilaahay khayr ha siiyo uu ugu horeeyey sheekh suleymaan oo na qaabilay barnaamijkii aan wadnana waxaa aada ugu riyaaqay annagana alxamdulilah waxaan go-aankeena ahaa mar walba inaan wadankeeno idil meeshii aan gaari karno aan gaarno yacni sida ugu macquulsan Een, anaga ma ahayn dad keliya muqdisho ku ag oo muqdisho un ka qaada geeya gobollada u dhow ma ahayn waxaan go'aansanay waxyaabahan mar walba noola keenayo ama noola soo dirayo si cadaalad ah inaan ku qaybin oo dalka idilkii u gaaro waxaa la isweydiin karayaa eh, gargaarka intaan la eg oo dhalinyaro bixinaysay muqdisho le hargeysa aad ku tagteen yaa idin dhaqaalaha idinka bixinaya ma ma hay-adahan qaramada midoobay Een, horta ilaahay mahadiis walaal een, cabdiqaadir waxyaabaha aan aad aad ugu farxin waxay ahaayeen ama aad aan mar walba ugu riyaaqayna waxay ahayd een, dadkiina soomaaliyeed aan mar walba yacni waxyaabahaas aan meel walba geynaynay ama meel walba aan waxaaba u qaadaynay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ama boqolkiiba boqolba aan dhaho waxa ka geystay waxay ahayd dadkiina soomaaliyeed muxsiniinta ah ha noqoto zero point five maanta lasoo tuuray oo aruuray ayaa wuxuu keenay inaan maanta gobolba gobol noo dhiibo ama gobolba gobol aan u aadno taana ilaahay mahadiis ka soko waxaan leenahay ummaddeena soomaaliyeed waa dad xaqiiqatan jecel inay wax bixiyaan sadaqada baxsadaan isu damqadaan laakiin waxay waayeen gacan aamin ah ama cadaalad ku dhisan oo ay u dhiibtaan marka keliya waxa aniga aan mar walba een hal- halkudhigeenno ah waxay tahay in waxaa na soo galay ama waxaa dhexdeenna ah inaan mar walba si cadaalada u bixinno ilaahu may noqotaa zero point five oo tiimkeenana waxna ka taaban wax walbana ay noqoto haddii aan u baahano inaan jeebkeena ka bixino ama aan dadka waxyaabaha een, tabarucaadka bixiya ama qofkii wax noo ogol markaas oo kale aan u tagno aan u sheegno inaan barnaamijyadan khayrigaa wadno wixii markaas uu awoodi karo inaan anaga ku baxno oo tiimkeena lagu fangaray karo uu awoodo ay waxaawaye noo sameeyaan alxamdulilah waxaana dhacday badanaa safaradan gelaynay dadka qaabilayay waxay ahayn dadka een, ka- ee, kaargooyadoo kale een, dadka traffic agencyadoo kale een, ilaah khayra ka siiya aad nooga saacidayo oo mar walba haddii ay noqoto bixitaan haddii ay noqoto yani wax ka- wax qabasho kale bucket money oo kale iyo annagoo jeebkeena adeegsanayna
Eh, soomaaliya todobaatan shan waa dhalinyaro sida hadda tirada la qiyaasayo ama la sheego haddii dhalinyaro is abaabushay howsha qaban kartan waxaa muuqata in in wax badan laga jawaabi karo sidee dhalinyaro isku abaabuli karaan Eh, si lamida saad hadda ad u hawshan u qabateen say isku abaabuli karaan aad aa maasta walaalkay horta haddii noqoto yacni say isku abaabuli karaan horta waxay u baahan tahay dhallinyaradeenna soomaaliyeed waa dad ama dhallinyaro jecel inay wax qabtaan Een, waxyaabaha aadka ugu farxan waxaa ka mid ah een, weliba barnaamijkan abaarta lagu bartay yacni dadkeena inay yihiin dad u abuuran inay shaqeeyaan Een, dhallinyarada gaar ahaan waa dad damqasho leh yacni u baahan waa xoog qarsoon waa awood qarsoon laakiin waayey ciddii ka faa'iidaysan lahayd markii laga hadla xaqiiqada adduunyada sideeda waxa maanta kiciya ama nooleeya waa dadkeeda dadkeeda maanta waxaa waaye wax walba ayaa gaarsiiya anaga ka soomaali ahaan maanta waxaan ogala baahnaa inaan maanta heerka aan joogno aan ka sarreyno laakiin waa qadar rabbi iyo waxaa waaye wax dhacayo maanta aan laga qoomameynin laakiin waxaan rajeynaa insha allah dhallinyaradeena maanta way istaagta boqolkiiba sagaashan inay waxaa wadanka maanta ay xanaqaadkiisa ka qayb qaataan ee ha ugu horeeyaan dhallinyarada waxaa waa da-aada u dhexeysa sideed iyo tobanka ilaa soddon iyo shan jirka waxaan ka codsanayaa dhammaan inay u kacaan mar walba Een, haddii ay noqoto sidee isugu xirmi karaan keliya waxay u baahan tahay waa aad u fududahay een, bar kulmisa ay waxaa waay ka wada kacaan oo hagta oo waxyaabaha ay qabanayaan u dirta tiraahda war waxaas adiga lagu lagu lagu diray adigana waxaa adigana waxaa laakiin bar kulmisa in la helo waa muhiim si ay waxaa barnaamijyadan usii socdaan una hirgalaan
waa hagaag cabdiqaadir maxamed cabdulle aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal oo oo la kulmay dhallinyaradaasi kala duwan ee magaalada muqdisho islamarkaana tabarucaadka sameynayey aynu ka nasanno dhinacii warbixinada iyo weliba qeybaha kala duwan ee dhallinyaradaasi oo aynu jallicno dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan heesta ambiya iyo weliba cabdiqaadir kaskey
nafta armida hogaamiso waxa uu ka gube waa aamuske nafta armida hogaamiso waxa uu ka gube waa aamuske ma adkaysiba qofan looga dhigay ilntiyo hoqdiyo olo lahaa jacay ma adkaysiba qofan looga dhigay ilntiyo hoqdiyo olo lahaa jacay ma wabadaaba qadayr baxdiyo taanigayaay ma wabadaaba qadayr baxdiyo taanigayaay ambii walaal alfiyo kunjeer nafku anta ubax ku sidee ubax ku sidee ilbiisaniyo ufayo xare eegan lahaa qalbi omanba hubul lahay ma wadadaaban qadayr baxdiyo taanigayaay ambii walaal alfiyo kunjeer nafku anta ubax ku sidee ubax ku sidee ilbiisaniyo fayo xareen eegan lahaa qalbi umanbaa fasqaysanba sidoo malin qaba wilminay nafasqaysanba sidoo malin qaba wilminay Thank nafas qaysamba sidoo malin qaba welmenay astaysamba sidoo malenqaba ku helmeelay ambag baanaho awadaal mayo ambag baanaho awadaal mayo lumayo ambag baanaho awadaal mayo
waxaa filaya inaad aada uga hesheen codka fanaanka cabdiqaadir kaske iyo heesta ambiya haddaan intaas kaga nimaadnona haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
haddii aan ku horrayno kooxda chelsea ee dalka ingiriiska ayaa ku sii siqaysa hanashada horyaalka premier leaga kadib markii ay badisay kulan ay xalay la ciyaartay naadiga middlesbra dhinaca koobka horyaalada yurubna caawa waxaa jiri doona kulan xiise leh oo dhex mari doona kooxaha monaco iyo yuventus goor dhoweyd ayaan faahfaahinta kulamadan kala sheekaystay wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade aad mahadsan tahay nuur kulan xiise badan ayay la ciyaartay kooxda middlesbrough way ka adkaatay oo chelsea saddex iyo eber ayay ku badisay dabcan kooxda chelsea waxay ku ciyaaraysay gegideeda stamford bridge ee magaalada london goolasha waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahaanada diego costa alonso iyo weliba matic waxa ayna ciyaartaasi guul ku heleen saddex iyo eber hase haatee waxaa xusid mudan in kooxda middlesbrough ay u direen ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska marka guusha chelsea ma ahayn keliya inay guulaysatay hase ahaatee kooxda middlesbroughna waxa ay ka khasaariyeen inay horyaalka dalka ingiriiska kusii jirto waxaa kaloo xusid mudan nuurow maalinta jimcaha ee soo socota kooxda chelsea waxa ay u boqooli doontaa oo ay ciyaar xiiso badan kula ciyaari doontaa garoonkeeda kooxda la yidhaahdo west bromwich albion markaasi haddii ay ka badiso west bromwich albion oo guushu ay raacdo kooxda chelsea waxay noqonaysaa chelsea horyaalka dalka ingiriiska ee xilli ciyaareedka labada kun lix iyo tobanka labada kun toddobiyo tobanka Eh, mascad caawa waxaa isku laaban doona oo is-argi labaad ee wareega semifinalka ciyaari doona eh, yuventus iyo monaco yuve kulankii hore laba iyo eber ayay kusoo badisay sida aan la socono marka ka waran eh, fursadda monaco ee caawa nurow horta ciyaarahani waa sideedaba waa iska layaab ciyaarta kubadda cagta oo wax kasta waa iska dhici karaan inta laga gaarayo kulanku marka uu ka dhammaanayo laakiin marka la eego eh, labadan kooxood iyo awoodahooda ee kulankii hore yuventus waxay kusoo badisay guriga monaco hadda waxaa lagu ciyaarayaa torino oo garoonka waxaa la tegayaa yuventus Eh, yuventus ama koox talyaani ah oo gurigeeda loogu imaanayo oo ciyaarahan loo yaqaano eh, champions leaga way adag tahay in laga badiyo kooxda monacona koox weligeed yaa laheyd halkan ay joogto dhaaftay ma ahan marka laga hadlayo ciyaarahan champions leaga Eh, taariikhiyana marka la fiirsho koox semifinal joogto oo natiijo laga soo badiyey hal iyo eber ayaa hadda ka hor waxaa kasoo noqday kooxaha ayax oo panathinaicos ka badisay sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo eh, sagaashan iyo lixdii iyo kooxdii kubadda cagta ee inter milan oo iyaduna hal iyo eber guuldaro ah ka timid oo byr munich ka badisay sanadkii labada kun ko iyo tobankii marka ma sahlana eh, in laba iyo eber kooxi ay kasoo noqoto monaco oo ciyaartoy da-yar oo aan khabiir ku ahayn amaba eh, marka laga hadlayo eh, rugcadaanimada ciyaaraha kubadda cagta aan lahaynna way adag tahay inay ka adkaato yuventus ay u ciyaarayaan xidigo eh, khubaro ah oo muddo fara badan oo aada u fog u ciyaarayay eh, koobkan champions leaga iyo gebi ahaanba ciyaaraha kubadda cagta marka eh, macalinkooda monaco ninka la yidhaahdo leonardo jordim oo u dhashay waddanka bortugiiska oo dabcan ninka isagu kooxdan dunida baray ah monaco waayadan dambe markaynu ka hadlayno ayaa waxa uu sheegay in ciyaartoydoodu ay niyad wanaagsan yihiin isla markaasina ay rajaynayaan in daqiiqadaha ugu horeeya ee ciyaarta ay gool la yimaadaan taasi oo natiijada wax badan ka bedeli karta ayuu leeyahy laakiin la arki doono siday noqoto laakiin marka laga hadlayo eh, natiijada yuventus garoonka lagu ciyaarayo yuventus eh, fursadda ay haysato monaco inay kusoo gudbi karto aada iyo aad ayay u hooseysaa Eh, maalinta berita ahna dabcan kuwan xiiso badan wuxuu dhex mari doonaa kooxaha real madrid iyo weliba atletico madrid kulankaasina dabcan brito ayaanu falanqeyn doonaa haddii abad kaasina waxa uu ahaa wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascade oo aan goordhoweed kala sheekaystay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
waa hagaag dhegaystayaal nuur xasan nuur nuur bukhaari aad buu mahadsan iyo weliba maxamuud mascadaba haddaynu xubintii ciyaaraha intaasi kaga soo gudubno waxa aad ku dhegaysanayseen barnaamijka iyaga duhurnimo ee v o a oo idinka imanaya washington haatanna aynu mar kale jaleecno dhinacii kaalmaha heesa ah waxaa codkeeda hallaasiga ay nagu soo gaarsiin doonta heestan idil barkad waa heestii ma ku diray jacayl weli ma ku idhi ruux daba soco yaa salaam dhegeysi haboon
makudiri jacayl weli maku yidhi qof daba soco makudiri jacayl weli maku yidhi qof daba soco duufaana dhacay iyo dabaylaa habeenkii dhibka miyadayowda dabaylaa habeenkii dhibka miyadayowda maku diri jacayl weli maku yidhi qof daba soco maku diri jacayl weli maku yidhi qof daba soco duufaana dhacay iyo dabaylaa habeenkii dhibka miyadayowda dabaylaa habeenkii dhibka miyadayowda
codkaas ma ku diray jacayl ee ay ku luuqayso fanaanadda idil barkhad waxay gebagabo u noqotay barnaamijkeennii dhallinyarada maanta oo ay halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anoo ismaaciil xisuun farjara iyo weliba maxamed cabdi xasan sandheer oo dhinaca farsamada tan iyo inta aynu afarta galabta hawada dib ugu kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
akudushumbada ka aragtay